إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati الtawba waxaan ka hadlaynay ghaswadii ahayd ghaswatu tabuuk qaybtii weliba waxaan ka hadlaynay xagga infaaqa iyo waxbixinta ka hadlaysay ayaanu ku dhex jirnay marka halkan aayaddan wuxuu rabbi subxaanahu watacaala kaga warramayaa zakawaadka zakada waxa la yidhaahdo sadaqada zakada loo jeedo asnaafta iyo qaybaha zakada leh oo la siinayaahi noocyada ay yihiin ayuu aayaddan hore allah noogu sheegayaa kadib aayadda ka dambaysa laga bilaabo wa minhum aladiina yu'duuna annabiya waxaan arki doonnaa ilaa laga gaaro waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd munaafiqiintaa laga warramayaa dhaqankooda xunka ahaa jeesjeeskii iyo istihziyii ay dadka muslimiinta iyo nebiyullaahi moxamed ay ku jeesjeesi jireen diinka ilaahay ay maaragtay xaqiri jireen oo liidi jireen arrimahaasoo dhan baa lagaga warramayaa innama asadaqaatu sadaqaadka oo loo jeedo sakawaadkii lilfuqaraa'i dadka fuqarada ah oon xoolaha lahayn ayuunbaa iska leh marka innamaa oo adaatu xasrin la yidhaahdo ayaa la geliyey sideeddaa nooc oy suuraddu ka warrami doonto ayay ku kooban tahay xasri baa la yidhahdaa yacni ayaga unbaa iskala wey sideeddaas cid aan ahayn ma leh innama asadaqaatu sadaqaadkii oo sakooyinkii loo jeedo xoolaha sakada laga dhiibaaye lilfuqaraa'i dadka fuqarada ah oo aan akhniyada ahayn ayaa iska leh waalmasaakiini masaakiinta dadka ah oo iyagana yacni maaragtay wax ku filan oo xaajadooda kifaayadooda dhammaystira aanan haysanin ayaa iska leh waalcaamiliina calayha kuwa ka shaqeeyo sakadaas uruurinteeda iyo wixii camal shaqo laga qabanayey dadka ka shaqeeyaa ayay u sugnaatay oo sadaqaadkii iska leh waalmu'allafati quluubi quluubuhum dadka qalbigooda lasoo dumayo oo islaamka loo soo dumayo la jeclaysiinayaa ayaa sakawaadka iska leh wa fi riqaabi wa fii fakki riqaabi addoon xurayntii qoor xuraynteed ayaa maaragtay sakawaadkii ayay iskale dadkaasa iska leh addoommada in lagu xureeyo oo addoonsiga qofka looga saaraa ayaa sakawaadka dadkaas la xureynayabaa iska leh waalghaarimiina kuwa daymoobay oo daynta qabaa ayaa sakawaadkii ay u sugnaadeen oo iska leh dadka dayn ay khalqisay oo dayn ay dabooshay dadkaasaa la siiyaa wa fii sabiili illaahi jidka ilaahay dadka ku dagaalamaya mujaahidiinta ah almujaahidiin fii sabiili illaah dadkaas ayaa sakawaadka iska leh wa bni sabiili yacni musaafiriintii waddada inankeedii bay dhahaan yacni qofka musaafirkaa loo jeeda ayaa iska leh oo zaadkiisii oo go-ayoon ahalkiisii iyo beledkiisii aanan joogin kaas ayaa sakawaadkii iska leh weeyaan fariidatan farada allahu dalika arrinkaas allah wuu farad yeelay fariidatan farad yeelid ayuu farad yeelay yacni wuu xukumay wuuna qadaray yacni maaragtay zakadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala faradkaasoo min allaahi allah xaggii ka ahaaday waa fariida min allah xag allah laga qadaray ilaahay xaggiisa ayaa laga yeelay oo laga xukumay arrintani weeyaan sideeddaas noocna ilaahay allah baa u xukumay weeye wallaahu alla subxaanahu wa tacaala caliimun allihii og weeye addoommadiisa mid walbaa waxa u mutaystay alle cilmi u leh weeyaan xakiimun xikmo lahoo wax alla wuxuu jadaynayo aqwaashiisa iyo afcaashiisa xikmo u leh weeyaan aayaddan marka inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin waxa weeye sidaan soo sheegnay waxaa lagu bilaabay inamaa inamaadana waxay yidhaahdaan yani culummadu ku sheegaan adaatu xasrina la yidhaahdaa markaa wax rabta inaad soo uruuriso ayaa lagu uruuriyaa lagu koobaa sideeddaas nooc oo keliya baa zakawaadka iska leh weeyaan ayagay ku kooban tahay sadaqadii marka waxaa lagu bilaabay hadda horta sadaqadan inama sadaqaatu la yidhi maxaa loo jeedaa ma sadaqadii aan waajibka ahaynba mise waa tii zakadiiyo waajibka ahayd weeye culummada waxay leeyihiin waa zaka zakawaadka ayaa loo jeedaa oo waajibka ahaa ee sadaqadii caadiga ahayd ee tatawuca ahayd looma jeedo maxaa yeelay sadaqada oo maaragtay tatawuca ah oo mustaxab ka ihi qof gooni ule ma jirto dad da yani dad ay u khaas tahay oo dad loo loo diidayaay ma jiro qof walba kulligii waa la siiyaa qof walba kulligii sadaqada waad siin kartaa marka sidaa darteed hadda waxaa loo jeedaa zakadii waajibka ahayd oo xoolahaada ay ku waajibtay oo arkaanulislaamka ka mid ahayd taasaa loo jeedaa waxa laga hadlayo waa zakadii waajibka ahayd wey yaa iska leh sideed nooc baa iska leh dadka fuqarada la yidhaahdo dadka masaakiinta oo qolada labaad ah kuwa ka shaqeeya oo qolada saddexaad ah dadka islaamka loo soo dumayo kuwa afraad ah qofka qofka addoonsiga ku jiro oo addoonsiga laga saarayo oo la xuraynayo waa kan shanaad weeye qofka deymoobay oo dayn ay maaragtay yacni dabooshay waa ka lixaad weeye jidka ilaahay dadka ku jihaadaya oo mujaahidiin fii sabiili illaahi ah waa kan toddobaad weeye iyo dadka musaafiriinta ahoo beledkiisa isagoo onan joogin oo wasaadka ka go'ay sideeddaa nooc unbaa iskale sakada qof qayb sagaalaad oo soo geli kartaayo lama arko haddaba qolo walbaba marka siday culammada uga hadleen aan aragna marka fuqara maxaa la yidhahdaa ilahay wuxuu ku bilaabay inama sadaqaatu lilfuqaraa'i baa la yidhi fuqarada waa kuwe fuqarada ayagoo ku bilaabay allah subxaanah wa tacaala maxaa yeelay wuxuu rabbi ugu bilaabay waxaa la yidhaha liannahum axwaju min gayrihim ayagaa inta kale toddobada kale ayagaa kaga baahi badan ayagaa uga ugu dhibaato badan fahum ashaddu xaajatan min almasaakiin xataa masaakiintan waa lagu xijiye maskiinka faqiirkaa ka horeeyo faqiirkaa ka horeeyo asagaa la hormarinaya faqiir marka maxaa la yidhaahdaa faqiirka waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa aladiina laa yajiduuna shay-an yacni dadka aanan waxba heli karaynin ayaa la yidhaahdaa ama waxbayba heli karaan ow yajiduuna bacda kifaayatihim wax ku filan yacni xataa nuskeed ma heli karaan nuskeed ma heli karaan marka faqiirka waxaa la yidhaahdaa qofka waxa ku filan markii la kala baro barkeed xataa aanan heli karaynin kaa ayaa faqiir la yidhaahdaa marka faqiirku waxaa la yidhaahdaa waa aswa'u xaalan can ilmiskiini miskiinka wuu ka hooseeyaa wuuna ka liitaa weeyaan aad buu uga liitaa marka fuqaradaas ayaa qeybta koowaad iska leh oo la siinaya ayagaa loo hormarshay weeyaan fuqaradana noocaas ayay culammadu ku tacriifiyaan oo waa ka xun yahay wuu ka liitaa miskiinka wuu ka liitaa walmasaakiini buu ilaahay yidhi masaakiinta iskale qeybta labaad qolada labaad waa masaakiinta leanna masaakiin waxay leeyihiin culammadu almasaakiinu axsanu xaalan min alfuqaraa way ka wanaagsan yihiin faqiirka miskiinkaa ka fiican bay yidhahdaan miskiinkaa ka rom maxaa yeelay almiskiin waxay waxaa la yidhaahdaa aladiina yajiduuna nisfa kifaayatihim wa akar sidaasay dhahaan yacni kifaayadooda markii waxa ayaga ku filan la fiiriyo nuskeed qofka heli karo oo wax yar xataa ku darsan karo laakiin aanan haysanin tamaam alkifaaya waxa ku filan oo dhan aanan heli karaynin kaasaa miskiin la yidhaahdaa yaa marka labadooda yaa xaaladaysa sii xun tahay faqiirkay sii xun tahay miskiinka kifaayadiisa nuskiisana waa heli karaa nuskeeda waxna waa ku darsan karaa xoogaana wuu ku darsan karaa marka wuu ka wanaagsan yahay faqiirka waa uu ka wanaagsan yahay weeyaan sidaas ayay culummadu yidhaahdaan oo culummada luqawiyiinta sida asmaci oo kaleeto markuu ka warramay wuxuu leeyahay almiskiinu axsanu xaalan min alfaqiiri miskiinka faqiirka isaga ka wanaagsan maxaa yeelay lianna allaha yaquulu fii xaqi lmasaakiin masaakiinta markuu rabbi ka warramayey wuxuu ku yidhi fii suurati alkahfi oo kale markuu ka warramayo ama asafiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri miskiin yaa laga dhigay dad doon leh oo markab ay ku shaqaystaan leh oo badda kaga shaqaysanayo baa masaakiin lagu tilmaamay marka waa dad xoogaa nisfa kifaayatiim heli karo weeyaan masaakiinta marka kuwaasaa la yidhaahdaa yacmaluuna fi lbaxr markaasuu yidhi wa qaala fii xaqi alfuqaraa ilaahay markuu fuqarada ka warramayeyna wuxuu rabbi subxaanahu watacaala uu yidhi fii suurati albaqara lilfuqaraai aladiina uxsiruu fii sabiili illah laa yastatiicuuna darban fi lardi yaxsabuhum aljaahilu agniyaa agniyaaa min altacafufi tacrifuhum bisiimaahum laa yas'aluuna annaasa ilxaafa aayaddaas ayuu rabbi fuqaradan ku tilmaamay suurat albaqara ku jirto wuxuu yidhi fuqaradu waxa weeye waa dadka aladiina uxsiruu fii sabiili illah jidka ilaahay baa lagu sharay oy ku maarata go-an yihiin laa yastadiicuuna darban fi lard ma tijaaraystaan oo ma ganacsadaan laakiin miskiinka maxaan aragnay waa ganacsadaa waxay leeyihiin yani fakanat maxaa la yidhaahdaa ama safiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr kuwaana maxaa la yidhi laa yastadiicuuna darban fi lard dhulka kuma socdaanoo tijaaro uguma socdaan marka labaad dad isliida ma aha dadka fuqarada ah waxa weeye yani maaragtay qofka aan xaalkooda garanaynin wuxuu rabbi yidhi yaxsabuhum aljaahilu agniyaaa min atacafuf waa dad su-aasha iska ilaaliya dadka waxba ma weydiistaan fuqaradu dadka waxba ma weydiistaan baahidooda uma muujiyaan ee dhowrsashadooda ay dhowrsanayaan ayaaba waxaa loo malaynayaa inay yihiin dad akniyaho wanaagsan oo xoolala inay yihiin laakiin dad khaasa ayaa garan kara buu rabbi leeyahay subxaanau watacaala marka fuqarada sidaasuu ku sheegay sidoo kaleeta markuu marmar faqiirka laftiisa miskiin laga dhigaa laakiin miskiinka mar kastaba waxaan ognahay wuu ka sarreeyaa faqiirka wuu ka sarreeyaa maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiid maaragtay uu warinaayo imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi ay warinayaan wuxuu leeyahay yani markuu ka warrama xadiidu abi hurayra wuxuu leeyahay laysa almiskiinu bihada alطawaaf aladi yatuufu cala annaasi fatarudhu alluqmatu walluqmataan waltamratu waltamrataan walakinahu aladi laa yajidu ginan yugniihi walaa yutafatanu lahu fayutasadaqu calayhi walaa yas'alu annaasa ilxaafa yani ma xadiidkaas waxaa ujeedaa bukhaariyo muslim baa warinayo yani xadiidu abi hurayra wey imaam axmed iyo abu daawuud iyo kullina way warinayaan weeyaan sidaas darteed nebigu wuxuu ku sheegay miskiinku ma aha midkaan cidaha wareego oo haddii maaragtay hal luqmad la siiyo ama laba luqmadoo uu helo ay ku filan tahay timir xaba timira iyo laba timirood haddii la siiyo ay ku filan tahay miskiinku kaa ma ahan buu yidhi miskiinka waxaa la yidhaahdaa alladii laa yajidu ghinan yugniihi xoolo ku filan qofkaanan lahayn walaa yutafatanu lahu fayutasadaqu calayhi dadkuna aynan garanaynin oo marka haddii inuu miskiin ya loo ogaado wax lagu sadaqaysan lahaa aanan loo fahmaynin walaa yas'alu nnaasa ilxaafa marka xadiidkii laftiisi waa fuqaradii faqiirka laftiisii ayaa loo jeedaa weeyaan faqiirka laftiisaa loo jeedaa marka masaakiinta iyo fuqarada sida maaragtay aayadda ku tilmaa ay tilmaamaysa lafteeda faqiirkaasi liito maxaa yeele ilaahay wuu ku bilaabay isaga ayaa lagu bilaabay weeyaan marka culammadu waxay yidhaahdeen waxa weeye liana allaha badaa bada'a bihim ilaahay ayagoo ku bilaabay walaa yabtadiu ila bilahami falaham yacni wuxuu rabbina ku bilaabaa kan ugu muhiimsan dhibaatada ugu badan ayuu rabbiga ku bilaabay allah ku bilaabay markaasuu rabbi ku xijiyey kii kusii xigay saasay u kala sarreeyaan ayuu odhanaya weeyaan inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin qolada saddexaad waxaa weye walcaamiliina calayha dadka zakada ka shaqaynaya kuwaasna way leeyihiin oo zakadii waa la siinaya alcaamiliina calayha maxaa loo jeedaa culammadu waxay yidhaahdaan kullu man lahu camalun wa shuqlun fiiha cid kasta kulligii oo shaqo u ku yeelato zakadaas zakada lug ku yeelato waa alcaamil calayha buu noqonaya kii soo uruurinayay dadka ka soo qaadayey yacni dadka ka soo uruurinayey midka ilaalinayo zakada loo dhiibo ila zakadu waxay noqon kartaa lacag bay noqon kartaa dadka laga soo qaado xoolo nool oo maaragtay lo iyo geel iyo ari iyo wax lamida bay noqon kartaa waxay noqon kartaa maaragtay zarci iyo abuuray noqon kartaa ilaalinay u baahanaysaa marka wax walbaba in la dhowro kii ilaalinayo laftiisa waxbuu ku yeelanaya kii maaragtay yacni soo qaadayey hadday maaragtay zarci abuur iyo ay tahay iyo maaragtay raashin wax lamida uu yahay galley iyo masage iyo bariis iyo wuxuu doona ha noqde wax la cuno uu yahay soo qaadayey lacag hadday tahay soo qaadayey ari iyo geel iyo wuxuu doona ha noqde xoolihii soo kaxaynayey kaasoo kalena wuu yeelanayaa weeyaan kan diiwaanka geliyo oo qoro kaatibka ah waxbuu waa maaragtay alcaamiliina calayha buu soo gelayaa weeyaan midka miisaamo miisaanka hadday tahay wax la beegayo ama la miisaamayo ama beego ama miisaamaa isna waxbuu ku yeelanayaa weeyaan yacni cid alla ciddii shaqo ku yeelato oo dhan walcaamiliina calayha bay soo noqona ay ka mid noqonayaan markaasaa waxaa loo siinayaa liajli camaalatihim shaqadaa ay ka shaqeeyeen darteed ayaa zakada laga siinayaa weeyaan leanna wakhtigiisiibuu bixiyey xoolihiibuu doonay dad buu ka soo uruuriyey marka sidaas ayaa maaragtay la siinayaa weeyaan marka sidaa darteed walcaamiliina calayha cid alla ciddii shaqadeeda lug ku yeelatoo dhan waxbaa laga siinaya kuwa ka shaqeeyaa loo jeeda zakada laakiin bishardi dadkaas waa inaysan ka mid noqonin nebiga calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisa inaysan ka mid noqonin qaraabadii aysan yani nebiga qaraabadiisa banu haashim banulmutalib labadii aan hore uga soo hadalnay inaynan ka mid noqonin ayaa la rabaa aqribada nebiga inaysan ka mid noqon leanna nebiga calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisa xataa hadday ka shaqeeyaan waxba lagama siinayo zakada wax laga siinayo lama arko xataa haddii shaqo loo dirsado waxba kuma yeelanayaan waa mamnuucay ka tahay waxaana tusinayo xadiidka imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaayo maaragtay cabdilmuطalib ibnu rabiicata bn alxaaris na maaragtay ay ka warinayaan wuxuu leeyahay cabdilmuطalib ibnu rabiica bn alxaaris ayaa wuxuu wuxuu leeyahay aniga iyo waxaa israacnay buu yihi alfadl ibn cabaas ibn cabdilmuطalib cabbaas ibn cabdilmuطalib wiilkiisii fadli ahaa iyo aniga israacnay buu yidhi marka nebigaan u tagnay buu yidhi annagoo weydiinayno inuu shaqaalaha nagu daro shaqada zakada soo dadka soo uruurinayo oo zakada wax ka qaadanayo inaan ka mid noqonno ayaan nebiga weydiisanay markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina sadaqata laa taxillu limuxammadin walaa liaali muxammadin inamaa hiya awsaaqu nnaas akadan waxa weeyaan nebi moxamed xalaal uma aha inuu qaato nebi moxamed aalkiisa iyo qaraabadiisuna uma aha inay qaataan xalaal uma aha maxaa yeelay waa awsaakhu nnaas dadka wasakhda xoolahoodii ay wasakhdii ka bixinayaan ay dahirayaan wey marka sidaa darteed nebiga uma bannaanayn zakada inuu qaato aqribadiisii oo maaragtay banu haashim iyo banulmutalib labadana looma ogolo weeyaan waa loo diidaa weeyaan marka waa shardigaasay culammadu ku daraan waalcaamiliina calayha waa inaysan aqribadii nebiga aysan ka mid ahayn weeyaan waalmu'allafati kuwii la dumayey quluubuhum laabtooda lasoo dumayo ila lislaami loo soo dumayey ayana zakada ayagaasi u sugnaatay oo iska leh weeyaan dadka sakada wax ku leh ayay ka mid yihiin almu'allafatu quluubuhum dadka islaamnimada la jeclaysiinayo weeyaan qaybo bay marka ka kooban yihiin dhowr nooc bay noqdaan dhowr nooc ayay noqdaan waxaa ka mid a dadkan dad ayagaba aan muslin ahayn inay islaamaan darteed zakada loo siinayo bal islaamka ha qaato darteed oo muslim ha noqdo ha badbaado baa loo siiyaa sida nebigaba uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam yacni ninka la yidhaha safwaan ibnu umaya ayuu wuxuu wax ka siiyey haniimadii xunayn laga soo helay ayuu wax ka siiyey ghaswatu xunayn oo aan soo marnay haniimadii laga helay ayuu nebiga wax ka siiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh sida imaamu axmed imaamu muslim iyo tirmidi ay warinayaan can safwaan ibni umaya safwaan ibnu umaya wuxuu leeyahay acطaanii rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam ywma xunaynin wainahu laabgadu الnaasi ilaya fama zaala yucطiinii xata inahu laaxabu الnaasi ilay wuxuu leeyahay safwaan ibnu umaya oo gaal ahaabaa wuxuu leeyahay nebiga ayaa maalintii xunayn xoolihii uu soo qabsaday xoolihiisa uu soo helay wax iga siiyey buu leeyahay asagoo dadka kan aan ugu necbahay ah nebi maxamed baan dadka ugu necbaa buu leeyahay ma uunan ka zuulin inuu isiinaayo xoolihii waxuu iga siinayo ilaa uu nebigu noqdo dadka kaan ugu jeclahay uu soo islaamay wey dadka kaan ugu jeclahay uu noqdo marka qofka inuu islaamo darteed xoolaha waa loo siiyaa waxaa kaloo loo siiyaa qofkan wuu islaamay laakiin islaamkiisabaa daciif ah marka in islaamkiisa xoogaa u wanaagsanaado oo xoogaysto darteedna waa loo siiya qalbigiisa inuu islaamku ku sugnaado waa loo siiya sida nebigaba uu u siiyey nimankii kufaaru quraysh markay soo islaameen markay ru'asaau quraysh markay soo islaameen hulaqadii ashraafu quraysh ayaan u jeeday sanaadiideedii markay soo islaameen ayuu nebigu waatuu siiyey boqol boqol halaad oo geela waatuu siiyey u qaybiyey weeyaan marka dadkaas ayagana in la siiyo way tahay walidalika ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu albukhaari imaamu muslim ay warinayaan xadiidu saciid ibn alcaas ibn abi alcaas wuxuu leeyahy qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam in nebigeenna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam inii la ucطi rajula wagayruhu axabu ilaya minhu makhaafata an yakubahu allahu cala wajhihi fii naari jahannam wuxuu leeyahay aniga yani dadkaanaa maaragtay hadda soo islaamay islaamnimadooda cusub tahay ba wax la siin dadkii mu'miniinta ahaana nebiga ma siinaayo oo qalbigooda islaamka uu ku degay waa laga daynaya marka wuxuu yidhi waxaa dhici karta qof inaan xoolo siiyo qofka aanan siininna aan jacayl badanahay qofka aan ka tegon waxba siinin oon xoolaha ka qadiyeyna la ii jacayl badan yahay asaga aan jeclahay maxaa marka ninkan xoolaha u siinaya makhaafata an yakubahu allahu calaa wajhihi fii naari jahannam anigoo ka baqayo inuu qofkaa inta islaamnimada ka laabto maadaama daciif uu yahay oo markaa gaalnimo ku noqdo sidaa darteed uu cadaabka ilaahay ku galo cadaabka ilaahay inuu galo baqid aan ka baqayo darteed ayaan qofkaasna u siinayaabuu odhanaya waxaa ka mid a dadka maaragtay wax la siinayo qof baad markaa wax siiso aada leedahay dad asaga la mid a oo hadduu ninkan islaamkiisu wanaagsanaado ama uu islaamo inay ayaguna ku dayan doonaan ay soo islaami doonaan qofka noocaasoo kalena waa la siiyaa si dad kale ay ugu daydaanoo islaamku ay usoo galaanna waa la siiyaa waxaa kaloo wax laga siiyaa yacni maaragtay wax lagu bixiyaa ninka odaga ah oo qoomkiisii iyo qabiiladiisii iyo reerkiisii xoolaha sakada ka soo uruurin karaana oo markaa markuu asagu xoolaha doona ay dadku usoo istaagayaanna waa la siiyaa si zakawaadkii dadka muslimiinta ay u bixiyaan waxbaa laga siinaya isagana weeyaan kaasna waa la siiyaa waxaa kaloo wax laga siin karaa oo maaragtay culummada ay ku daraan oo yani mu'allafati quluubuhum ka mid noqonayo dadka yacni maaragtay muslimiinta dhibaya ee maaragtay aana muslimiinna ahayn laakiin muslimka xuduudda la leh oo gaalo ah muslimiintii bay marka deriska la ahaaye xadka la lahaa bay dhibayaan si marka dadkaas gaalada muslimiinta shartooda looga celiyo baa loo siinayaa maaragtay gaaladii lafteedii baa la siinaya muslimiinta si ay ku badbaadaan dadka muslimiintaoo deriska la ah oo tarafka la degan say uga badbaadaanna waa la siiyaa waxyaalo sidaasoo kaleeto ah ayay culummadu ku sheegaan weeyaan waxay marka culummadu ka hadlaan ay ka doodaan sahmigan ilaan waa ashaam asum weeye saamiyaal la qaybiye weeye faqiirka waa naqaanaa miskiinkii waa naqaanaa alcaamiliina calayha waa la yaqaanaa almu'alafati quluubuhum sahmigoodii xoolihii la siin jiray waxay leeyihiin waxay isku khilaafaan mar haddii islaamka ilaahay daahiriyey oo islaamka ou muuqday oo awood ou yeeshay ma la siinayaa qof kasta oo qalbigiisa in lasoo duma la rabo mise mar haddii islaamkii daahirayoo muuqday waa laga joojinaya masaladaasay culammadu ka doodaan cumar bn khaaab radi allahu canhu iyo oo saxaabadii ka mid ah amir bncaamir shacbi oo raggii taabiciinta ahaa ka mid ah waxay leeyihiin ayagu yani maaragtay waxay leeyihiin saamigaas sahmigaas wuu go'ay lama siinayo mar wuxuuna ku go'ay mar haddii ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa ou ciseeyey ahalkiisa ay awood yeesheen wax mu'allafat alquluub la yidhaahdo la siinayo ma jirta bay odhanayeen sidaasay ku tageen weeyaan dhulkii ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta u makaniyey gaaladiina ilaahay waa dulleeyey marka looma baahnay leeyihin wax qalbigiisa lasoo dumayo o la siinayo ma jirta bay odhanayaan weeyaan madhabkaasna oo cumar ibn khataab iyo ay ku tageen waa madhab imaam malik iyo maarata abu xaniifa rag badan oo aimmadii ka mid a ayaa qabo marka waxay leeyihin mar hadday sidaa tahay saamigii waxaa lagu darayaa oo almu'allafati quluubuhuma asumta kale toddobada ahaa lagu daraya midkood baa la siinayaa bay leeyihin toddobada soo hartay ayaa la siinaya isaga meesha waa ka baxayaa bay leeyihin leanna islaamkii baa ilaahay ciseeyey leeyihin macnahaas ayay maarata qoladaas ay ku tagaan culammada qaar kaleoo ka mid ihii waxay leeyihiin maya saamigu waa baaqi wey wuu jiraya wuu jiraya waxaana iskale imaamka muslimiinta madaxda u ah madaxweynaha muslimiinta madaxweynaha u ah ayaa iskaleh asagaasaa marka dadka mar kastaba uu arko maslaxad ayuu siinaya oo qofka maaragta uu garto inuu islaamnimadiisa kusoo dumo ayuu siinayaa bay leeyihiin marka marna lama tuurayo waa baaqi bay odhanayaan waa jiraya weeyaan saasay maaragtay ayay ku tageen waxayna deliishanayaan markii maka ilaahay uu subxaana wa tacaala muslimiinta u furay oo maka ay qabsadeen oo quraysh ilaahay maaragtay awooddii uu ka qaaday awooddii gaaladii uu ilaahay yani maaragtay awooddii ay lahaayeen shawkadoodii ou jabiyey hawaazin iyo haqiifna laga adkaaday oo ghaswat ataa'if iyo maaragtay xunayn looga adkaaday oo ilaahay ou ciseeyey ayagoo muslimiintii ay casiisiin yihiin oy sarreeyaan buu haddana odayaashii mu'allafat alquluubkaa xoolaha nebiga siiye bay leeyihiin sidaa darteed saamigu waa baaqi wey ilaa yowmi alqiyaama wuu jirayaa imaamka muslimiintana wixii u arka maslaxad ayuunu ku dhiibayaa bay leeyihin macnahaasaanad moodaa inuu daahir yahay oo aada u muuqdo macnahan dambe ayaa aada u muuqdo weeyaan qaybtaasna waxa weeye waalmu'allafati quluubuhum wa fi riqaabi yani waxaa loo jeeda wa fii fakki riqaabi xoolihii waxaa lagu bixinaya oo iska leh addoon xurayntii qof muslimoo la addoonsanayo addoonsi ku jiro in addoonsiga laga qaado oo la xoreeyo waa taas weeyaan wa fii fakki riqaab riqaabkaas addoonka la xuraynayaa culammadu way isku khilaafaan laba macno way yidhahdaan qolo waxay leeyihiin addoonka la xureynaya waa midka mukaatabka la yidhaahdo mukaatab baa la yidhaahdaa madhabkaasna oo maaragtay in mukaatabka lagu khasisa ihi waxa weeye waa madhabu imaam shaafici raximah llah imaam shaafic madhabkiisa weeye wuxuu leeyahay qofka mukaatabkaa la siina mukaatab waxaa la yidhahdaa nin baa waxa weeye yani addoon wey nin baa sayidkiisa oo addoon u yahay ninkaas oo addoonka u yahay ayuu la heshiinaya wuxuu leeyahay niyahow yani maaragtay waa ku xuraynayaa buu leeyahay haddii aad xoolaha ii keento intaa haddaa isiiso marka ninkii xoolaa loo diray xoolihii loo diray ayuu raadinaya marka si ninkaas looga xureeyo ninkan zakawaadkiibaa xoolihii laga siini si ninkaas sayidkiisa uu siiyo oo xor u noqdo uu addoonsiga uga baxo addoonsigana waad ogtihiinoo diinteena islaamka addoonsi ma qabto in badan oo ka soo hadalnay in lais addoonsado ma qabto bal nabiyullaahi maxamed markuu imaanayey calayhi salaatu wasalaam ilaahay soo diray noocyo badan ay dadku isku gumaysan jireen waxaa la isku gumaysan jiray midabka qofka madoob waa la addoonsan jiray kan cad baa addoonsan jiray waxaa la isku addoonsan jiray dagaalka qolo qolo markay ka adkaato waa la addoonsan jiray waxaa la isku addoonsan jiray xirfadda qofka shaqada hoosayso liidata ka shaqeeyo qofka shaqada shariifkaa le ee wanaagsan ayaa gumaysan jiray oo addoonsan jiray waxaa la isku addoonsan jiray daynta qofka markuu dayn badan ou qabaa oo deynta iska bixin waayo waa la waa lala wareegaya addoon baa laga dhiganaya iyo wax lamidaa la isku samayn jiray markii ilaahay nabiyullaahi maxamed uu soo diray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi addoonsigii oo dhan waa la joojiyey hal xaba besaa laga soo reebay midab layskuma gu- gumaysan karo yacni maaragtay xirfad layskuma gumaysan karo dayn layskuma gumaysan karo iyo wixii lamid a maxaa yeele dadku waa siman yihiin dadku waa siman yihiin waxa soo haray hal dariiqo islaamku ka reebay halka dariiq waa midii dagaalka iyo jihaadka wey dagaalkii islaamku kama dhigin kii qabiilka ahaa qabyaaladda iyo qabyaaladda loogu dirirayay mid saxa ma ahan waa mid khaldan weeyaan aljihaadu fii sabiili llahi keliyaha laga soo reebay sababta isagana loo baaqi yeelay oo looga reebay waxa weeyaan muslimiinta gaalay la dirirayaan muslimiinta waa la qabsanaya markii dad laga qafaasho ilaa laba qof oo dirirtay qolo unba adkaanayso muslimiinta markii dad laga qafaasho dadka laga qafaasho gaaladii waa addoonsanayaan haddii la yidhaahdo marka dadka mus- gaalada ay laga soo qabto muslimiinta ay soo qabsadeen yaan la addoonsanayna ha loo daayo macnaheedu weligaa weerarkaa dayn maayo gaalka leanna wuxuu og yahay adigana inaadan kaadii oosan aan la gumaysanaynin kiisana ka- maarata kaagana uu gumaysanayo kiisana aan la gumaysanaynin buu og yahay sidaa darteed in la xanuujiyo ama lagu furto hadhowdii la yidhaha maxaabiista haysataan iyo maxaabiista haysana isku bedelanno iyo wax lamida yaa wax lagu bixiyaa taasoo kalebuu islaamku ka soo reebay tiibaa marka waad ogtihiin ayuu diinteen islaamka lafteedu halkaa dariiqo uu to- horta addoonsigu kusoo galaa halkaa dariiquu kusoo galaa dariiqadii lafteediibaa qaabkii looga takhallusi lahaa ayaa tan ka mid ah qofka hadduu yidhaahdo ixure inuu xoreeyo qofkii dhaarto oo maaragtay dhaartiisii ku maaragtay inuu ka kafaaro gutan rabo addoon ha xureeyo qofkii haweentiisa ka dhaarto addoon ha xureeyo qofka maaragtay qolo ay muslimiinta heshiis la tahay iyo cahdi la leedahay dilo oo maaragtay gaaladii ka dilo ama mu'min ha noqdo ama muslim ha noqdo waxaan ujeeda ama gaal ha noqdo addoon ha xureeyo iyo nusuusta xafiga ku boorinaysaba ah war addoonnimada ha la xureeyo qaabkaasaad arkay islaamka ilaa laga takhallusaba wax addoonsi la yidhahdo o dhan oo baaba'o sidaasay sameeyaan laakiin gaalada waad ogtihiin maanta ragga reer galbeedka waxyaalaha ay sameeyaan yacni waxa weeye ad- adduunyada xuquuqul insaan wax la yidhahda ay yidhahdaan addoonsi ma jiro goormay sameeyeen waa kuwa afrikaanka dadka ka raran jiray oo ayaga silsilada inta ku xirtaan la tegi jiray oo meelahooda dhulkee- dhulkooda geysan jiray iibsan jiray weeyaan marka waxay arkeen markay leeyihiin xuquuqul insaanka iyo waxa lamidka ay leeyihiin markay sanaacadan ay gaareen iyo warshadaha ay heleen oo maaragtay teknolojigan ay ku hormareen ay arkeen bay addoonka wax soo saarkiisa iyo waxay isgarab dhigeen mishiinada waxay u soo saarayaan kharashka addoonka ku baxayo iyo mishiinka khaba- kharashka ku baxayo labadooda isku mid maaha leanna wax soo saarka mishiinka wax soo saar badan qofkan wax soo saarkiisa kanaa ka badan sidaa darteed bu marka waxay yidhaahdeen maadaama ay ka deeqtoomeen bay waxay yidhahdeen laisma addoonsan karo laakiin qaabkii waxay u bedeleen laisma addoonsan karada inay dowlad dhan addoonsadaan ummad dhan inta u yimaadaan inay iska qabsadaan oo yidhahdaan annagaa xoreynay hadhowdu arta afrikaanka iyo caalam thalid waxaa ma arkaysaa qolooyinka la xoreeyey waa tii hadda uganda shirka ay ku qabanaysa boqoradii ingiriiska waad ogeydin soo ma yaa yaa la shiraayey dadkay gumaysan jireen oo dhanaa shirka ugu tegay soo maha uganda yacni dadkiiba weli waa la haystaa haymanadiibaa weli lagu haystaa gacantii gacantay ku jiraan waa iska cabiid oo kale waa weli dadkii marka qaabkaas ayaguna marka islaamkii ku dacaayadeeyaanay leeyihiin isla- islaamkaa wuxuu wataa addoonsiga waday leeyihiin diinta islaamka halkaa dariiqoo ku soo galay dariiqadiina sidaasaa looga takhallusay oo looga baxay weeyaan culammada qaar waxay leeyihiin fakir qaabka ma aha mukaatabka oo keliya laakiin waxa weeye cid kastoo addoonsi ku jirto sakada in la siiyo si looga xureeyo qofka waxaa hadalkaasi culammada odhanaysa ka mid ah yacni maaragtay oo ra'yigaas qabto waxa weeyaan waa imaamu axmed ibnu xambal iyo maaragtay imaamu malik iyo isxaaq ibnu raahweyhi iyo waxay qabaan cabdullahi ibni cabaas bayna ka warinayaan madhabka isagana qabo wuxuu leeyahy cabdullahi ibni cabaas laa ba'sa an tuctaqa araqabatu min azaka in zakadii dad addoonsi ku jira looga bixiyaay wax dhiba ma laha buu leey waa laga dhiidi karaa weeyaan marka waxaa la mid ah yani dadka hadda muslimiinta xabsiyada gaalada ku jiroo kale haddii gaalada lala tafaahumi karo oo muslimiinta ay zakadaas inta urursadaan ay xoolahooda ku soo gataan xabsiga gaalada hadday la tafaahumi karaanna waa lagu bixin karaa iyadii lafteeda ila waa adoonsi dad xabsi ku jira oo muslina wey in looga soo saaro ayadana culummada waa ay ku daraan weyaan waa lagu dhiidi karaa zakada halkaas way ku bixi kartaa weyaan mukaatabka ninka la yidhaahdo oo aan ka soo hadalna waa qofka sayidkiisii iyo heshiis wada galeen intaas xoolaha hado haddaa ii keento waan ku xuraynaya uu yidhaahdo qofkaasoo kalena nabiyullaahi maxamed wuxuu u sheegay inuu qofka u kaalmaynayo allah subxaana wa tacaala inuu qofkaas yani maarata mukaatabka la yidhahdo inuu u kaalmaynayo saddex nooc oo ilaahay u kaalmeeyo oo dadka ka mida baa jirto sida masalan imaamu axmed iyo asxaabu sunan ay wariyaan ilaa abu daauud mooye can abi hurayrata radi allahu canhu qaala kana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigeenna wuxuu leeyahay halaatatun xaqun cala allahi cawnuhum saddex allah baa u kaalmaynayo alghaazi fii sabiili illah qofka alla jidkiisa ku duulayo qofka mujaahid fii sabiili illahi ah ilahay waa u kaalmeeya halaatatun xaqun cala allahi cawnuhum allah baa xaq iskaga dhigo isku waajibiyey kaalmadooda dadkaas kan labaad waxa weeye almukaatab alladii yuriidu aladaa qofkaas maaragtay inuu xaqaas lagu leeyahay guto rabo inuu xoroobo doonayo mukaatabka la yidhaahdana allah baa u kaalmeynaya kan saddexaad waxa weeye waalnaakixu aladii yuriidu alcafaafa qofka haween guursaday oo inuu dhowrsado macsi iska ilaaliyo doonayana ilaahay baa u kaalmeynaya subxaana wa tacaala weeyaan waalghaarimiina yacni maaragtay qolada kale waxa weeya waalghaarimiina kuwa daymoobay oo daynta ay maaragtay dabooshay kuwaasna zakada ayagaa iska leh oo la siinayaa khaarimiinta waxaa la yidhaahdaa waa dadka daynta galay culammadu qaar waxay leeyihiin weliba dayntaas ou daymoobo waa inaysan macsi ahayn waa inuusan macsi dayn ku gelin laakiin culammada bacdi ka mida waxay leeyihiin xataa hadduu macaasi macsi ou dayn ku galo isla markaana uu ka toobo keeno hadda qofka hadduu toobo keeno ilahay toobadiisa waa aqbalaa isagoo macsi ku dayn ku galay oo dayn macsi daraaddeed ku galay yuu dabadeed toobo keenay isaga laftiisa waa la siinayaa bay odhanayaan leanna yani qofka ilaahay usoo noqda rabbi waa ka tooba aqbalaa toobadiisa ilaahay waa aqbalaa marka qofka daynta qabaahi oo wuxuu ku gutaa aanan haysanin daynti wuxuu ku bixiya aanan haysanin kaasoo kale waa laga maaragtay zakada waa la siinaya waxaa la mid ah dadka qaar ku daymoobo islaax bayna annaas laba qabiil baa dirirayso labadaa qabiil oo dagaalantay qoladaanba qoladaan wax ka dishay qoladaan waxay leeyihiin ninkaan diyadiisiina siiya waxay leeyihiin kuwaan diyadii ma hayno markaas waxay noqonaysaa in la islaayo nin aan labadoodaba ka tirsanayn ama ayaga mid ka mida ka tirsan ayaa wuxuu leeyahay diyadii anaa dhiibayo intii qofoo oo xoola leh hani ah intii qofoo la dilay diyadoodii anaa dhiibayo aniga dusheeda saaran tahay xamaala baa la yidhahdaa isagaa la wareegaayo anaa idin siinaya buu leeyahay diyadii xoolihiisa khaaskaa buu ka dhiibaya si dadkaas ay u kala badbaadaan oo dhiig dambe uusan u daadanin kaasoo kaleetana in wax la siiyo waa khaarim wey in wax la siiyo ayadana waxa weye islaax bayna annaas buu sameeyey xaqay zakada xaq buu ku yeelanaya waa in laga siiyaa waxaana tusinayo xadiidkii imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaayo xadiidu qabisata bni mukhaariq alhilaali radia allahu canhu xadiidu qabisa la yidhaahdaa saxaabigaas ayaa wuxuu leeyahay taxamaltu xamaala faataytu rasuula allahi sala allahu alay wasalam as'aluhu fiiha mas-uuliyaddaasaan soo qaadaan dhabarka soo saartay diyo dad islayn lahaa baan idhi anigaa bixinayo markaasaa nebiga u tagoon ihi rasuulka ilaahay o arrintaasaan qaataye wax ila bixi markaasuu nebigu wuxuu yidhi aqim xataa ta'tiina sadaqa fana'muru laka biha halkan ii joog buu yidhi joog ilaa zakadii ay noo timaado markay xoolaha zakada yimaadaan aan kuu amraynaa si aad wax uga bixiso xoolaha wax uga dhiibta baan samaynaynaa markaasuu nebiga la hadlay qabiisa wuxuu ku yidhi ina almas'alata laa taxilu ila liaxadin halaaa su-aasha sideedaba dadka wax la waraysto hebelow wax isii la yidhaahdaa ma banaana ilaa saddex shay saddex qof unbay ubaahanta u bannaan tahay buu yidhi saddex qof unbaa wax weydiisan karto oo in wax la siiyo u bannaan tahay kan koobaad waxa weeye rajulun taxamala xamaalatan faxallat lahu lmas'alatu xataa yasiibaha xataa yusiibuhaa xataa yusiibuhaa uma yumsik xataa yusiibahaa uma yumsik wuxuu leeyahay waa qof mas-uuliyaddaas dhabarka soo saartay dad kala badbaadinayo dhiig daadan lahaa kala badbaadinayo oo marka yani markuu soo qaato xoola mas-uul- mas'aladaas yani markuu xamaaladaa soo qaado in la siiyo ilaa uu maaragtay xoolihiisa uu ka helaa la siinaya zakadii baa laga siinaya markaa laakiin wuu ka joogsani kaasoo kale waa u bannaan tahay ka labaad waxa weeye rajulun asaabathu jaa'ixatun ijtaaxat maala faxallat lahu lmas'alatu xataa yusiiba qiwaaman min cayshin ow sadaadan min cayshin yacni qof xoolo lahaa oo xoolihiisii yani maaragtay musiibe intay u timid ay baabi'isay leanna qofku waad og tahay jaa'ixa la yidhahdaa musiiba iska imaanayso qofaa xoolo laha xoolihiisa oo gubanaya berri waa faqiir wuxuu leeyahay lama arko xoolihiisi waa gubtay dabbaa baabaashay qof baa xoolihiisii badda saaray markabkii baa la degay xoolihiisi oo dhan waxba ma hayo waa faqiir buu noqday kaasoo kaleetana waa u bannaan tahay zakada in la siiyo ilaa wuxuu ku noolaada la helo walidaalika qofka hadduu hani ahaa oo musiibada ay ku dhacdo mujtamaca muslimka waxaa laga rabaa inay u kaalmeeyaan oo zakawaadkoodi inta loo ururiyay ninkaasoo kaleeto wax la siiyo ayay u baahan tahay weeyaan taasoo kale baa la- muslimka looga baahan yahay kan saddexaad waxa weeye rajulun asaabathu faaqatun xataa yaquuma halaaثatu min dawi lxija min qaraabati qowmihi fayaquuluuna laqad asaabat fulana faaqatun faxallat lahu lmas'alatu xataa yusiiba qawaaman min- qiwaaman min cayshin aw sadaadan min cayshin qof faqiira faqri waa sidiisaba xoolo ma lahayn laakiin waa yani aad buu u baahan yahay ilaa saddex qofoo min dawi lxija ah dadka caqliga leh oo qaraabadiisa ka mid a intay istaagaan ay yidhaahdaan laqad asaabat fulanun faaqa hebel wallaahi dhib baa soo gaaray waa dhib ba- gaaja hayso dhibaato baa hayso waa faqiir wey waa baahan yahay ay yidhaahdaan markay ka markhaati kacaan qofkaasna inuu wax weydiisto waa u bannaan tahay oo markaas xoolihii wax laga siiyo ilaa uu wuxuu ku noolaado uu helo saddexdaa wixii ka soo haray nebigu wuxuu yidhi famaa siwaa dalika min almas'alati yaa qabiisatu suxtun ya'kulu saaxibuhaa suxta wixii saddexdaa ka soo haray qabiisow waa xaaraam oo saaxibkeeda uu cunayo weeyaan saaxibkeeda xaaraam oo cunayo weeyaan marka yacni gharaamada waalghaarimiinada dadkaas noocyadaa ku deymoobo ama dhibaatadaa ay ku dhacdaa ayaa zakadii wax laga siinayaa waa taas weeyaan ama dayn caadi buuba galay oo saasuu ku faqiiray marka kaasna xoolahaas waxbuu ku ye yacni waxbaa laga siinayaa zakadii weeye wa fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa oo almujaahidiina fii sabiili illah ayaa lagu bixinaya fii sabiili illahi jihaadkaa loo jeedaa ayaa la yidhaahdaa wa ghuzaati alghuzaatu fii sabiili illah ilahay jidkiisa kuwa ku dagaalamo weliba culummadu waxay ka reebaan dadka askarta ah oo mu- dowladdaas muslimka ah ee mu- jihaadaysa u qoran ee mushaharka qaato oo ayagoo xoolahooda wax laga eh, xoolo la siiyo baytulmaalka ama dowladdu ay siisaa kuwa kuma jiraan ma aha bay leeyihin fii sabiili illah dadka mutatawiciinta wey dadka mutatawiciinta ah oo aanan mushaharka qaadanin kuwaas baa zakada wax laga siinayaa waxay hub ku gataan wixii gaadiidkii ay fuuli lahaayeen cuntadii ay cuni lahaayeen ilmahoodii iyo reerka cunaday uga tagan lahaayeen iyo biilkii si qalbigooda u xasilo daraaddeed ayaa loo siiyaa xataa akhniye ha ahaadeen dad xoolo lahoo akhniye ah oo tanaadiinaba ha noqdeen hadalkaasna waa akharu ahli lcilmi ayaa qabaan weeyaan bacdu ahli lcilmi yani macnahaas akharu ahli lcilmi baa qabo bacdu ahlilcilmi waxaa laga wariyaa fii sabiili illaahi inuu xajkoo kale soo gelayo laakiin culummada way radiyaan waxayna leeyihiin masaladaas fiihi nadar yani maaragtay ee ragga qabaa waxaa ka mid aha cabdulahi bni cabaas iyo xasan albasri iyo imaamu axmed iyo isxaaq bn rahweyhi iyo waxay leeyihiin qofka musaaf muja maaratay eh, xaajiga oo fii sabiili illaahiga waxa- waa la siin karaa bay leeyihin waa lagu bixin karaa laakiin arrintaas waxay leeyihin fiihi nadar ayaa ku jira bay odhanayaan sidaa darteed culammada qaar waxay ku daraan yani wa fii sabiili illaahida waxay ku daraan dadka qofka taalibulcilmiga cilmiga sharciga baranaya diinkii inuu barta rabo laakiin awood u leh inuu kasbado waa shaqaysan karaa shaqadiibaa laakiin waxaa ka xayiray inuu diinkii barto diintii inuu bartou rabaa kaasoo kaleeto culammada waxay leeyihiin talabulcilmiga daakilun fi ljihaadi fii sabiili illah waxaa ka mida sheekh naasir sacdi baa ka mid ah oo hadalkaa odhanayo fuqahada agarkooda waxay leeyihiin buu leeyahay in tafaraqa alqaadiru cala alkasabi liطalab اlcilmi ucطiya min azakati liana alcilma dakhilu fi ljihaadi fi sabiili illah hadduu qofku maarata isagoo kasban karo awoodula inuu shaqaysto u tafaruqo cilmiga inuu barto zakadii waxbaa laga siinaya lanna cilmiga barashadiis waxay soo gelaysaa aljihaadu fii sabiili illahi qayb ka mida bay noqonaysaa buu leeyahy walidaalikay culummadu maarata waxay soo guuriyaan yani lafdiga la yidhaha fii sabiili illahi waa lafdi caama bay leeyihiin lafdi caama weeye wax alla wixii khayr ahoo dhan wujuuhu lkhayr oo dhanaa soo gelaya bay leeyihiin qaarkood way camimayaan oo maalan maydkoo kaleeto qofka markuu dhinto yani aanan wax ah aqribo duugta aan la haynin waxa weeye kafantiisii baa laga gedayaa qabrigiisii baa laga qodayaa xusuuntii dadka muslimiinta iyo jihaadka godadkii iyo dagaalada ay gaalada kula diriri lahaayeen baa looga samaynayaa wamaa ilaa dalika weeyaan marka wa fii sabiili illaahi arrimahaasoo dhanaa la soo geliyaa yacni hadda zamankan waxaan ognahay dad hadda waxaa jiro waktigeennan masaajidyahoo kaleeta culamada qaar waa u diidaan masaajidoo kale fii sabilillah ma soo gelaysay leeyihiin qaarna waxay leeyihin ma waa soo gelaysaa kaba dhigba zaka masaajidoo kale hadda dad waxaa jiro lacagta ururiyo lacag bay ururshaan lacag baa loo ururiya ama ama africa laga ururiyo ama caraba ha laga urursho ama ma khaasatan soomaalida xataa ama yurub iyo america ha laga urursho lacagaha masaajid loo ururinayo wadaadkii lacagaha ururinahayoo dadka tasaddaquuda lahaaye ila masaajidka wax loogu bixinayo waa waqaf waa zake ma aha mogta waa wax laga waqfayo wey wadaadkii lahaa war waxbaxsada wuxuu samaynayaa waxaan kuleeyahay u leeyahay ishriin filmiyaan xoolaha kuleeyahay u yidhahda waa waa goostaan lacagta ka jaranayaan xagee ka keeneen lacagtaan ka goosanaya oo lacagtii la urushay masjidkii waqafkii ayuu leeyahay yani boqol kiiba nisbi maawiya boqol kiiba labaatan baan kuleeyahay u leeyahay waana sameeyaan arrintaas meel ay maaragtay ay ku bannaan tahay aniga ma aqaano meel ay ku bannaan tahay cid banaysa ma garanayo leanna sheegan waa waqaf ma aha zako ma aha waa waqaf masjidaa lagu waqfay waa in masjidkaa lagu baxshaa laakiin ma ahan inuu qofku yidhaha anaa ururshe waxay marka u ta'wiilsadeen waxaa aayadda ugu keenay waalcaamiliina calayha waayay leeyihiin waalcaamiliina calayha ma soo gasho tan leanna zako la ururshay ma aha bal waxay kaga qiyaas qaateen enji-ooyadan caadigaa iyo hay-adahan khayriga sheegto ayaa waxay sameeyaan yani qaabkaasoo ku shaqeeyaan enji-ooyada markay lacagaha ururinayaan waxbaan samaynayna leeyihiin barcentagey ka reebtaan barcentageka ka reebanayeenoo kale kala mid dhiganaya maarata n g o gaalo samaysaybu wuxuu leeyahay qaabkeedii buu masaajidii iyo wuxuu noola soo gelaya iyo wax lamida noola imaanaya marka muslimiinta inay ku baraarugaan walcaamiliina calayha ma noqon karto sheegaa waqaf waaye waqafkana meeshii loogu talagalay ayuu leeyahay halkaasaa loo daynaya weyaan ma soo geli karta taa midka ugu dambeeyo sideedda sinfin waxaa weeye wa bni sabiili wey ibnu sabiilka waa musaafirka weyaan musaafirkaa loo jeeda waxaa la yidhaahdaa almusaafiru almujtaazu fii baladin laysa macahu shayun yastaciinu bihi calaa safari waa qofka magaalo uusan xoolo uusan ku haysanin joogo musaafira isla markaasna wuxuu kaalmaysto aanan haysanin waxaa weeye markaasoo kale nafaqadiisi ay go'do waa la siinaya wuxuuna ku noolaado beledkiisina uu ku gaaro baa la siinaya ilaahay u noqdaa nin haniba u noqda hadduu rabo xoolaba ha yeesha hadduu rabo zakada waxbaa laga siinaya waxaa laga siina wuxuu ku noolaan lahaa safarkiisana uu ku gaari lahaa buu ku yeelanay walidaalika waa kuwa yidhaahdo yani almusaafir miskiin wain jaa calaa faras bay dhahaan yani nin faras wataba haba noqda hadduu rabee faras nin wataa wuxuu ahaan jiray nin xoolola buu ahaa nin faras wataba ha noqdee musaafir mar kastaba waa miskiin wey gawaari ha wato baawurro waaweyn hala yimaado isagoo watahay safar hadduu ku jiro waa la siini mar hadduu miskiin maaratay oo zaadkii ka go'o ilaa meeshiis wuxuu ku gaaro baa la siinaya weya marka musaafiriintana ilaahay subxaana wa tacaala wuu u yeelay nooca sideedaad oo la siinayeybuu maaragtay ay ka mid yihiin weeyaan sidaa darteed culummadu waxay isku khilaafaanay ka warramaan aayaddan sideedan sinfi sideedan sinfi marka laga warramayo waxay leeyihiin laba qowl bay leeyihiin maalan yacni sideedooda ma in zakadaadii aada u wada qaybiso sideeddii nooc wada gaarsiisaba mise haddii hal mid aad hesho zakadii waa wada siin kartaa masaladaas way ka hadlaan culummadu aaday uga hadlaan maalan aniga zakadii baan rabaa inaan baxsho ma faqiirkii iyo miskiinkii iyo maaragtay caamil alcaamilu calayha almu'alafati quluub inaan u qaybiyo mid mid u gaarsiiyaa mise hal mid hadday suuragal ii noqoto iyo laba wixii ii suuro galo haddaan ku kaaftoomo waa igu filan tahay laba qowl bay leeyihiin imaamu shaafici iyo a'imo fara badan oo la jirtaay waxay leeyihiin waa in zakadii la wada gaarsiiyo dadkaasoo dhan in la wada gaarsiiyo waayo waa in sideedii sinfi lagu camimaa isticaab in la sameeyo waayay leeyihin la wada gaarsiiyo waayey bay odhanayaan qolada kale waxay leeyihiin oo maalan yani uu ka mid yahay imaam malik iyo jamaaca min asalafi waalkhalaf ay ka mid yihiin maalan cumar bn khataab uu ka mid yahay saxaabadii xudayfa xudayfat ibn lyamaan uu ka mid yahay cabdullahi ibni cabaas uu ka mid yahay taabiciinta saciid ibnu jubayr uu ka mid yahay waxay leeyihiin maya laa yajibu isticaabuha in dadka lagu camimo sideedii nooc waajib ma aha waajib ma aha bal waxaa lagu gaabsan karaa hal mid oo ka mid a zakada waa la siin karaa hal mid oo ka mid a haddaa hesho faqiirka haddaa hesho sii alcaamil calayhi haddaa hesho sii almujaahid fii sabiili llahi keliga haddaa hesho sii ibnu sabiilkii haddaad hesho sii waa ku baxaysaa bay leeyihiin ma aha shardi ma aha in maaragtay la wada gaarsiiyo dhammaantood wax shardiya ma ahan bay leeyihiin weliba xataa haddaad halkaa nin ku gaabsato ayadoo kuwii kale la heli karo baad ku gaabsan kartaa sideedii toddobadii kaloo joogto baa hal mid siin kartaa bay odhanayaan weeyaan wuxuuna leeyahy ibnu jariir itabari markuu qowlkaa ka hadlo wuxuu leeyahy wahuwa qawlu caamatu ahli lcilmi qawlu caamati ahli lcilmi ahlucilmiga dhammaantood hadalkooda badankood badankood baan u jeedaa qowlkoodu waa kaabuu odhanaya wy saasay ku tageen buu leeyahy laakiin waxa sideedda sinfi loo sheegay bay odhanayaan waa libayaani almasraf in la caddeeyo sideeddaa nooc in lagu bixin karo laakiin laa libayaan libayaan laa liwujuubi listicaab bay leeyihin in la wada gaarsiiye looma sheegin oo kulligood in laga simo looma sheegine waxa loo sheegay oo keliya sideeddaa nooc inay wax ku bixi karaan ayaa loo sheegay bay leeyihin marka hadda sideedda nooc waxay iskugu jiraan sideedda nooc laba noocun baa loo qaybinay qolo ayaga baahidooda ay baahan yihiin iyo waxtar ayaga la tarayo loo siinayo iyo qolo islaamka uu u baahan yahay ayagaa loo baahan yahay inay diinta islaamka wax taraan darteed labadaa noocun bay u qaybsamaan hadda faqiirkaoo kale kow miskiinkaoo kale labo yacni maaragtay maxaa la yidhaahdaa faku riqaab oo addoonka la xureeyo saddex qofka daynta qabaahi afar ibnu sabiilka oo musaafirkaa shan shantaas waxaa loo siiyaa baahida ayaga ay u qabaan ayagaa wax loogu taraya ayagaas dadkaas noocaasa ayaa wax loogu tari saddexda soo hartay waa alcaamiliina calayha iyo almu'allafati quluubuhum iyo mujaahidiintii fii sabiili illah saddexdaasna waa loo baahan yahay diinta islaamka u baahan laanna qofka inuu sakada soo uruuriyo waa loo baahan yahay waalcaamil calayha ama ka shaqeeyo kan mu'alafat lquluubka waa loo baahan yahy inuu islaamkii soo galo diinka qaato waa shay loo baahan yahay qofka mujaahidka fii sabiilillaahi kelimadii ilaahay inuu kor yeelo ayaa maaragtay ku dadaalo u dagaalamo waa loogu baahan yahay weeyaan marka labadaa nooc ayay u qaybsamaan oo dadka loogu qaybinaya weeyaan zakada labadaas noocun bay u qaybsamaan oo sideedda sinfi labadaasaa loo kala siiya qolo loo baahan yahay iyo qolo ayaga wax u baahano ayaga wax la tarayo weeyaan sidaa darteed zakada haddii dadka muslimiinta oo akhniyada ah maanta hadda annaga mujtamaceena soomaaliga zakada waxba nooguma fadhiyo waxaa laga yaabaa ninka inuu yidhaahdo qaarkood dadka waxay samaynayaan waxaan la yaabay waa lagu weydiinaya su-aashaaso kale ku weydiinaya nin baa dukaan leh zakow rabaa inuu dhiibo marka sadaqaba baabkiiba baabu sadaqaba waaba ka saarayba baabkiisa waa ka saaray wuxuu samaynaya maskiinka soo tuugsadoo laba shilin siiyo meeluu ku qoranaya wuxuu leeyahy marat zakadii baa uxisaabinaya ma ujeedaa hadhowdii sanadka markuu dhamaado intuu isku dardaro wuxuu ku leeyahay maarata sadaqadii aan bixinaayey oo intaas aan soo dhiiba zakadii baan u xisaabinaya ma ahan kaa zaka ma aw sadaqadii laanna nebigu wuxuu yidhi inna fi lmaali xaqun siwa zaka soo ma aha maalka waxaa lagu leeyahay xaq aan zakada ahayn bay masaakiinta ducafada iyo fuqarada kugu leedahay aawa xaqii kaleo lagugu lahaa sadaqadii aawa tatawuca ahayd lagaa rabay tan waa waajib inaad dhiibto weeyaan marka haddii dadku ay zakawaadka intay uruuriyaan oo dadkii ama maaragtay isku degaan ah ama isku jufo ah ama dad maaragtay qaraabo ah ay hadba nin maskiinahoo dhibaataysan ay ku soo saaraan ay wax ugu taraan nin maskiinoo tuugsanaya ay wax ugu qabtaan nin faqiiroo ilmihii biilka meeluu ka doona aanan haynin ay wax ugu sameeyaan lamaba heleenba faqiir muslimiinta dhanba lagama heleen haddii qaabkii la doonayay u adeegsan lahaayeen laakiin looma adeegsado waxaa loo sameynaya ninka xoogaa buu soo qaadi masaakiinta iridda taagtaagan maalinta jimcada xoogaa siisiinaya wuxuu kuleeya zakadii aan dhiibay intuu dhowr ko xoogaa yar bixiyo waxaa la rabaa in muj- zakada qofka uu bixinayo wax mujtamac wax tari kara inuu maaragtay hal qofba ha siiyo maxaa yeele halkaa qof waxbuu ku qabsanaya laba qof saddex qof intay isku tagto hal nin maanta dukaana u fureen biilkiisa ha ka helo waa waa noolaaday soo ma tuugsi iyo qof inuu shaxaaday iyo qofku waa ka kaaftoomaya ha u sameeyeen qaabkaas hadday muslimiintu ay adeegsan lahaayeen sharciga ah wax badan ayaa maaragtay u badbaadi lahaa weeyaan marka zakada noocaas ayaa maaragtay ilaahay uu waajibiyey weeyaan fariidatan min allah farad allahu dalika allah wuu farad yeelay zakadaas ilaahay wuu farad yeelay fariidatan farad yeelid ayuu farad yeelay waa farad oo waajib ilaahay dadka muslimiinta uu ku farad yeelay wey marka fariidatantan waa masdar mu'akada la yidhaahdaa oo caamilkiisabuu xoojinaya mu'akadun licaamilihi yaa la yidhahdaa farad allahu dalika fariidatan farad yeelid ayuu rabbi farad yeelay faradka oo min allahi xag alla ka ahaaday weeyaan ilaahay baa qadaray cidda la siinayo meesha lagu bixinayo yacni qofka ay ku waajibtay kulli sidaas oo kale ilaahay baa qadaray weeyaan wallahu alla subxaanahu wa tacaala caliimun allihii og weeye wuxuu og yahay yacni maaragtay dawaahir alumuuri wa bawaatinaha wax alla shay kasta kiisa muuqda iyo midka qarsoonba allah subxaanahu wa tacaala waa ogyahay masaalixda addoommadao dhan buu garanaya weeyaan xakiimun alle xikmale weeyo waxay dadku maaragtay samaynayaan ama ay odhanayaan ama maaragtay rabbi uu jidaynayo wuxuu rabbi amrayo wuxuu reebayo allah xikma buu u leeyahay subxaanahu wa tacaala weeyaan